وصحبه وسلم تسليما كثيirا waxaynu sulxu اlxudaybiya waynu sharaxnay dersiga walihaada maanta waynu dul mari doonaa waynu macnayn doonaa un qaala sulxu اlxudaybiya lama calimat markay ogaatay qurayshun qurayshi bibeycati ridwaan ballankii rasuulku rasuulku saxaabada uu la galay ee uu ballan kaga qaaday inay dagaalamaan oo aanay dagaalka ka cararin markii uu soo gaadhay warkii odhanayay waxaa la dilay cuhmaan ibnu cafaan khaafat waxay u baqatay qurayshi calaa nafsiha lafaheeday u baqatay fa arsalat waxay sii daysay cuhmaana cuhmaan ibnu cafaan waman macahu iyo ciddii la socotay markaa cuhmaan inay qabsadeen oo cuhmaan uu u xidhnaa wax saxiixoo tusinaya ma hayno riwaayaadku waxay tilmaamayaan in cuhmaan inuu dib dhacay oo hore rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu iman waayey wa talabat waxay dalabtay asulxa heshiis fa tama waa dhammaystirmay sulxigii beynahumaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo iyaga dhexdooda bishuruudi shuruuddiibuu ku dhammaystirmay allatii shuruuddaasoo araadata ay doontay qurayshun quraysh calaa lisaani rasuulihaa shuruuddaasoo uu sheegay ama ay ku dalabtay carabka kii ay soo dirsadeen markaa rasuulihaa loogama jeedo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaa looga jeedaa kii ay fariinta usoo dhiibeen ay soo dirsadeen oo ahaa suhayl ibni camr markaa darsigii shalay baynu ku sheegnay shuruudaha o dhan iyagu inay yeedhiyeen waxaanay islahaayeen shuruudahaasi idinkay dan idin yihiin laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay shuruudo dadka muslimiinta dan u ah wahiya shuruuddaasi waxa weeyaan wadcu lxarbi dagaalka in la joojiyo oo hubka la dhigo cashara siniina toban sannadood waxaa culimada qaarkood halkaa ay ka qaateen sulxiga gaalada lala gelayo awalan waxaa laga qaadanayaa sulxulxudaybiya inay bannaan tahay muslimiintu inay heshiis xabad joojina la galaan kuwa gaalada ah heshiiskaasi laba midkoodun waa inuu noqdo mid muaqato oo wakhtiyeysan toban sannadood siddeed sannadood toddoba sannadood almihim muddada ay u arkaan inay tahay muddada dantu ay ugu jirta muslimiinta ama waa inuu noqdo mid mutlaqa oo wakti aan lahayn oo muslimiintu markay doonaan ay ka bixi karaan laakiin marka ay ka baxayaan darafka kale ogeysiis bay siinayaan oo ma khiyaameynayaan laakiin ma bannaano inuu sulxigu noqdo mid muaabada weligiiba u dhaxeeya gaalada iyo muslimiinta sida maanta lagu baaqo assalaamu daa'i maca alyahuud nabadgeliyo daa'ima oo yuhuud iyo muslimiinta dhex marta waayo taasi meesha waxay ka saaraysaa jihaadka rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi alhijratu waljihaadu maadiyaani ilaa qiyaami saaca hijirada iyo jihaadku way soconayaan ilaa qiyaamuhu ka dhacayo culimada qaar waxay sulxulxudaybiya ka faa'iideysteen sulxiga inaan toban sannadood laga badin laakiin sida saxiixa ah laga qaadan maayo shardiga heshiiskanuu rasuulku quraysh la galay ee tobankaasi sannadood buu markaa dan iyo maslaxad u arkay wa an ya'mana annaasu dadku inay nabadgeliyaan bacduhum barhkood bacdan barhka kale oo quraysh iyo rasuulku ay isnabadgeliyaan labada qolo ciddii markaa xulafo mid ka mida la ahina waa la xukun wa an yarjic canhum iyo inuu ka noqdo hadal caama sanadkan wa an laa yarudduu inaanay soo celin qurayshi man ataahum cidda iyaga u tagtaa ee min almuslimiina ka mid a wa an yarudda muxamedun muxamedna inuu soo celiyo man ataahu cidda u timaadee min qurayshin ka mid a markii qodobkaasi saxaabada qaarkood uu ku cuslaaday ay yidhaahdeen kayfa naruddu ilayhi man ja'ana musliman sideebaa qof muslimo noo yimi aan ugu celinaynaa iyaguna kaay naga carare naga baxsadaanay noogu soo celinahayn rasuulku wuxu uhi man dahaba mina abcadahu allah ka innaga inaga tagee gaaladaa u taga ilaahay ha fogeeye maxaa baynu ku falaynaaba soo celintiisa waa waslad xunoo ilaahay muslimiinta uu ka dhex saaray qof ridoobo diinta ka baxay unbaa iyaga u tegayay taariikhdana laguma sheegin waman ja'anaa minhum faradadnaahu ilayhim fasayajcalu allahu lahu farajan wamakhraja kaa inaga inoo yimaadee muslime aynu u celinana ilaahay baa subxaana wa tacaala faraj u yeeli doona dhibaatadaasi uu kaga baxo fatadaayaqa almuslimuun muslimiintu cidhiidhi bay ka dareemeen min hadihi shuruud shuruudan walaa siyamaa gaar ahaan mancihim ay min mancihim diidmada loo diiday min aawaafi bilbeyt ilaa saxaabada qaarkood rasuulka ay ku yidhaaheen rasuulka ilaa uu soodigii yidhi markaynu madiino joognay kacbadaynu ku dawaafi doonaa wuxuu cumar baa rasuulka su-aashaa weydiiyey rasuulku wuxuu ugu jawaabay miyaan ku idhi sanadkan wuxuu ihi maya hadda waad ku dawaafi doontaa buuri waanay dhacday latadkhulunna almasjid alxaraama in shaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriin wafii rujuucihi markii uu soo noqday rasuulku calayhi salaatu wasalaam min alxudaybiyati uu ka soo noqday nasalat caleyh waxaa kusoo degtay suurat lfatx inaa fataxnaa laka fatxan mubiina rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam aada buu ugu farxay suuraddaa soo degisteeda waxaa rasuulku cumar ibnu lkhadaab uu ku yidhi laqad unzilat calaya leyla suuratun lahiya axabu ilaya mima alacat calayhi shamsu waxaa xalay laygu soo dejiyey suuradaan ka jecelahay waxay qoraxdu usoo baxday oo dhan uma qaraa inaa fataxnaa laka fatxan mubiina bishaarooyin aada u fara badan ayay suuraddaasi xambaarsan tahay waana suuradda ammaanta u badane saxaabadu ay leeyihiin lagu sheegay fafarixa almuslimuuna muslimiintu way ku farxeen bibushraa fatxi maka bushaarayntaa loogu bushaareeyey maka inay furan doonaan laakiin fatxiga suuraddaa lagu sheegay ma fatxu maka mise waa sulxu lxudaybiya sida saxda waa sulxu lxudaybiya isagaa fatxi ahaa isagaana sababu noqday muslimiintu maka inay qabsadaan walihaada ilaahay ma odhan inaa sanaftaxu laka wuxu uhi inaa fataxnaa fatxigu waaba dhacayba sulxigaasu ah waana siday saxaabadu u fahmeen see bukhaari warinaya albaraa ibnu caazib wuxuu yidhi tacuduuna antum lfatxa fatxa maka idinku fatxiga lagu sheegay furista lagu sheegay aayaddaas fatxu makaad moodaan aad ku tirisaan qad kaana fatxu maka fatxan shegi kuma jiro furashadii maki inay fatxi ahayd fatxun min allah wnaxnu nacud lfatxa baycat ridwaani ywma alxudaybiya hada fi saxiix lbukhaari laakiin annagu haddaanu saxaabada nahay baycat ridwaan oo yowma alxudaybiya dhacday ayaanu u arkaynay oo aanu u fahnay fatxigaa lagu sheegay suuradda wa calimuu waxay ogaadeen anahum laa budda inay lagama maarmaan u tahay an yadkhuluuha inay maka galaan aaminiina iyagoo nabad ku gelaya muxalliqiina ru-uusa madaxyahooda xiray markay cumraystaan kadib aw muqasiriin ama gaabiyey timahooda bacda dalika intaa dabad heshiiskaa dabadii asbaxa almuslimuuna muslimiintu waxay noqdeen axraaran kuwo xora oo yaruuxuuna taga maka wayaji-uuna oo yimaada kayfa shaa-u siday doonayaan wacadma waxaa weynaaday nufuudu nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhulkii uu amarkiisu uu ka soconayay iyo taladiisu iyo maqalka la maqlaya markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu bilaabay dad aanu weligoodba la hadal khayr iyo shartoona inuu waraaqa u diro diinta uu ugu yeedho jaziirat lcarab rasuulku wuxuu ka dhigay dadkii deganaa wuxuu daciifiyey oo uu ka xoog roonaaday iyo kuwo sulxi iyo heshiis uu la galay markaasay xikmaddu keensanaysaa in laga tallaabo oo dadka ka baxsan jasiiradda loogu yeedho diinta mu ahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida maanta ay yihiin dadka qaarkood oo jihaadka ku abtirsadaa mid jabahaadka caalamka o dhan mar qura isku furo gaalado dhan isku soo wada jeediyey bal xikmad iyo siyaasad jihaad oo qorshaysan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku socday wa kataba waa qoray ilaa muluuki duwal boqoradii dowladaha u talinayay buu u qoray almujaawira dowladihii la jaarkaa libilaadi alcarab dhulkay carabtu degan tahay boqorkii reer ruum buu u qoray qaysar iyo kii reer faris kisra iyo boqorkii alxabasha markaa ka talinayey annajaash hadi alqaab magacyo maaha waa naanayso ay lahaayeen boqorada dhulkaa ka taliya mid kastoo yimaadaba kisra baa la odhan jiray mid kastoo yimaadaba qaysar mid kastoo yimaadaba najaashi fircawnna waa sidaas oo kale muluku misra laqab iyo naanays ay lahaayeen weeye fircawn imaaha magacuu mid si gaara u lahaa yadcuuhum isagoo ugu yeedhaya ila alislaam qul yaa ahla alkitaabi tacaaluu ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum faminhum waxaa ka mid ahaa man aslama mid islaamay ka najaashiyi sida najaashi oo malaki lxabasha ah hada khaطaun maxd najaashi kumuu islaamin warqaduu u diray rasuulku calayhi salaatu wasalaam najaashigan uu rasuulku warqada u dirayna mu ahayn najaashigii islaamay ee asxamo la odhan jiray kaasi sababtu ku islaamayna macluum bay ahayd oo markay saxaabadii hijrooday ay u tegeen islaamnimadiisuna waktigan imika aynu marayno taariikh ahaan aada bu ayay uga horreysay marka markii uu sheekhani ku arkay kutubta siirada iyadoo la leeyahy najaashi buu rasuulku warqad u diray ayuu wuxuu mooday najaashiga asxamo la odhan jiray islaamay la wa minhum waxaa ka mid ahaa man radda mid ka jawaabay warqadii rasuulka raddan jamiilan jawaab wanaagsan ka hiraqla oo kale oo ah qaysari ruum boqorkii reer ruum walmuqawqis oo markaa isaguna masar ka talinayay hadiyad baaba rasuulka usoo diray oo xaakimi misra ahaa wa minhum waxaa ka mid ahaa man radda mid ka jawaabay warqadaa rasuulka raddan qabiixan jawaab xun oo waahaana quurhsado oo liiday rasuul allahi rasuula nabiyi sala allahu caleyh wasalam nebigu qofkii uu diray kalxaarith ibni abi shimr alghassaani wa kisra alfurs isagu uu jeexjeexay kisra alfurs warqadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulkuna wuu habaaray wuxuu ku habaaray an yumaziqa allahu mulkah inuu ilaahay subxaana wa tacaala madaxtinimadiisa iyo boqortooyadiisa uu googooyey sidii baana ku dhacday khulaasatu sanati saadisa sanadkii lixaad dhacdooyinkii dhacay soo koobistooda fi sanati saadisati min alhijra xadatat waxaa dhacday ghaswatu bani laxyaan waanagii sharaxnay sababta keentay inay ahayd raggii waxa weeyaan quraada ahaa ee caasim binu thaabit madaxda u ahaa markii ay laayeen rasuulku inuu weeraray liqadrihim ballankii ay ka baxeen awgii walam yakun ma ahayn fiiha dhexdeeda xarbun waayo way yaaceenoo buurahay fuuleen uma ghaswat lghaaba ayaa ku xigtay xasalat waxaa dhacday fiiha dhexdeeda munaawashaatun istuurtuur uma dabeetana ghaswat lxudaybiya kharaja waa baxay alrasuulu sala allahu caleyh wasalam ilayha xaggeedu u baxay wa macahu alfun wa khamsumiatin min asxaabi iyadoo kun iyo shan boqol saxaabada ka mida ay la socdaan waqiila alfu arbaca mia kun iyo afar boqolla waa la yidhi labaduba fi saxiix bay ku sugan yihin waxaana la isku waafajinaya in la dhaha kun iyo afar boqolla waa ka badnaayeen kun iyo shan boqolla may gaadhin markaa kun iyo afar boqol cidda tidhi ziyaadadiibay ayay ka tagtay cidda tidhi waxa weeyaan kun iyo shan boqolla ziyaadadii bay kabtay jabru lkasr iyo xadfu lkasr labadubana waa jaa-is fii luqati alcarab bilaa silaaxin bay baxeen hublaan arrintaasi inay khalad tahay baynu sheegnay iyagoo bilaahuba saxaabadumay bixin soo dagaal baabay diyaar xaaladaha qaarkood u ahaayeen markii jidka lagu sii jiray rasuulka loo warramay quraysh iyo qabaa'il carbeed inay isu soo urursadeen waa kii yidhi kuwan carbeede dumarkoodii iyo caruurtoodii xoolahoodii aynu dhex maraynay quraysh inoo raacay dumarkoodii iyo caruurtoodii iyo xoolahooda gacanta ma saaraa marka waa kii abubakar talada soo jeediyey yidhi rasuulkii ilaahu dagaal umaynaan soo bixine cumraynuu soo baxnay naga daah wakadalika markuu rasuulku baycatu ridwaan saxaabada ka qaadiyuu ballanka kula gelaya inay dagaalamaan maxay ku dagaalamayeen haddaanay hubsidan wakadalika waxaynu sheegnay fi saxiixi lbukhaari min xadiidi lmugiira ibni shucba in rasuulka calayhi salatu wasalaam seeftiisa uu ku ilaalinayay mugiira markaa saxaabadu hubmaysidan waa arrin khaldan sheekhu halkan uu ku qoray famanacathu qurayshun quraysh baa u diiday inuu kacbada gaadho fa arsala lahum wuxuu usoo diray cuhmaana cuhmaan ibna cafaan liyuclimahum si u ogeysiiyo biqasdi ujeeddada uu socdo calayhi salaatu wasalaam inay tahay ujeeddadu inuu cumrayste dagaal aan u socon faxabasathu qurayshun quraysh baa xidhay washaaca waxaa faafay cinda almuslimiina muslimiinta agtooda anahu qutila in cuhmaan la dilay fabaayaca anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku ballan buu la galay asxaabah wuxuu ballankaa kula galay taxta shajarati ridwaan wuxuu ballan kula galay calaa an laa yafiruu inaanay yaacin fi lxarb macnaa haddii la dagaalamo dagaalka dhexdiisa ilahayna raalli buu ka noqday dadkii ballankaa rasuulka la galay laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara nacam geedkaana cumar ibnu khadaab baa waktigii uu ahaa khaliifat almuslimiin gooyey markuu arkay dadka qaarkood oo ku noqnoqonaya oo barakiya wax ka raadinaya ayaa si meesha khuraafaad iyo shirki aan uga dhalan ayuu cumar geedkaasi uu jaray jannaa loo ballan qaaday kuwaa rasuulka ballankaa la galay oo ilaahay baa subxaana wa tacaala rasuulka u ballan qaaday inaanu cadaabin axad ama qof baayaca taxta shajara wacuqida waxaa la fakhaafat waa baqatay qurayshun wacuqida waxaa la guntay bayna alfariiqeyni labada kooxood dhexdooda sulxun heshiis bishuruuin shuruudi ay ku xidhnayd minhaa shuruudda waxaa ka mid ah wadcu lxarbi dagaalka in la joojiyo cashara sanawaatin toban sannadood wa taamiinu nnaas dadkuna ay isnabadgeliyaan farajaca almuslimuuna muslimiintii baa soo noqday wanaزlat waxaa soo degtay fi ahnaaءi rujuuci rasuuli salى اllahu alayh wasalam rasuulku intii uu soo noqoshada ku dhex jiray suuraة اlfatx fafarixa almuslimuuna muslimiintii baa farxay wabacda hada sulxi sulxigaa dabadi heshiiskaa dabadi asbaxuu waxay noqdeen axraaran kuwa xora oo markay doonaanma ka geli kara markay doonaanna kasoo bixi kara wayadhabuuna tegaaya wayaji-uuna imanaya xiinamaa shaau markay doonaan wamtada waxaa fiday nufuudu rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam suldaankiisii iyo amarkiisii intuu ka soconayey fakataba waraaquu u qoray almuluuka boqoradii yadcuuhum isagoo ugu yeedhayay ila diin lislaami wa aslama bacdu barhkood baa islaamay barhkaa ciddu uga jeeda waad fahantaan filaya asanatu saabica min alhijra sanadkii toddobaad taariikhda hijrada ka mid ah iyo dhacdooyinkii dhacay fi sanati saabicati sanadkii toddobaad xadatat waxaa dhacday ghaswatu khaybara iyo wa ghaswatu waadi lqura markaa khaybar waa magaalo datu xusuunin wa masaaric taqacu fi shimaali اlmadiina waa magaalo magaalada madiine waqooyiga ka xigtay oo lahayd qalcado iyo dhufaysyo waaweyn dhul beeralayna ahayd dadka deganina waxay ahaan yuhuud kharaja waa baxay alrasuulu sala allahu calayh wasalam ilaa khaybara buu u baxay waa markii ay bili ka soo wareegtay maruu ka soo noqday xudaybiya asbaab baana keentay rasuulku khaybar inuu ku baxo waa marka koowaade yuhuudda khaybar degani waxay ahayn kuwii sababta u ahaa dagaalkii huwantiisa soo bahaysatay ay kusoo qaadeen magaalada madiina xuyey ibnu akhtab oo reer banu quraydo markii la leynayey kuwii la dilay ka mid ahaa isaguo quradii ma ahayna nadari buu ahay iyo abuu raafic ibnu abilxaqiiq alyahuudi oo isagana ikhtiyaal ama si qarsoodiye ay muslimiintu ugu soo dileen khaybar labadaa nin iyo ragay wateen baa dagaalkaa sababu ahaa markaa khaybar waxay ahayd meel laga soo qorsheeyo dagaalla muslimiinta lagu soo qaadayo lagana soo abaabulo shirqoollo iyo dhagar muslimiinta loo lagu wadana laga soo abaabulo markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu iska aamusiiyey yuhuuddii reer banu qaynunqaac ee madiine uu ka qaxiyey reer banu quraydana uu laayey markay ballankii ka baxeen yuhuud la sheego waxaa hadhay yuhuudda khaybar degan oo yuhuud awood leh oo rasuulkana calayhi salaatu wasalaam dagaal ku haya markaasuu rasuulu ku baxay sababta labaadna waxay ahayd ilaahay baa subxaana wa tacaala rasuulka u ballan qaaday sulxulxudaybiye dabadi inuu ka guulaysan doono nimankaas xoolahoodana u haniimaysan doono laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara facalima ma fii quluubihim faanzla asakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba waahaabahum fatxan qariiba wa fatxu khaybar ومغانم كثيرة يأخذونها ومغانم خيبر وكان الله عزيزا حكيما لقتال سكانها سؤول قال لما ددك الدقان وها بني النظير الذين كواس وكانوا وها أعظم مهيج أعظم مهيج كعيياش وينا للأحزاب هو انتي سو كعيي يوم الخندق ما انتي دقالك خندق falamaa wasala almuslimuuna muslimiintu markay gaadheen ilaa xusuuni khaybara qalcadihii khaybar rafacuu aswaatahum dhawaaqyadoodii bay kor u qaadeen bitakbiiri bay kor ugu qaadeen iyo wdducaa faqaala lahum calayhi salaatu wasalaam irbacuu calaa anfusikum naftiina u tudha fainakum laa tadcuuna idinku baryi maysaan asama mid dhegala walaa qaabiyan mid maqantoona inakum tadcuuna waxaad baryaysaan samiican alla idin maqlayo qariiban idin dhow markaa sidaa ma ahayn fi lxaqiiqa sababta xadiidku uu ku yimi rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu baray markay safar ku jiraan hadii min asunani almahjuura sunayaashii laga laga tegay bay arrintaasi ka mid marka ay meel taaga korayaan inay dhahdaan allahu akbar si ay nafta u xusuusiyaan buurtan iyo taagga weyn inuu ilaahay ka weeye an allahu akbar min kulli kabiir markay meel hoose ku dhaadhacayaana inay yidhaahdaan subxaana allah si ay nafta u xusuusiyaan hooseynta iyo nuqsaanta ilaahay inuu ka nasahan yahay markaa dikrigaasay kor u qaadeen iyagoo khaybar kusii socda markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadalkan ku yidhi waayo asalku waxa weeye dikriga in hoos loo dhigo wadkur rabbaka fii nafsik yani adigu nismaqashii xuskaad ilaahay subxana watacaala aada xusayso uma dabeetana qaaca almuslimuuna muslimiintu waxay jareen nakhl alyahuud bay jareen geedihii timirtaa yahuuddu ay lahaayeen hada xasala fii gazwati fii gazwati
waxaasaruuhum way godomiyeen sittata ayaam lix maalmood liyujbiruuhum si ay ugu khasbaan cala tasliimi isdhiibitaan wa fi lyowmi asaabic markaa markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaalada khaybar uu soo gaadhay yuhuudi war may hayn iyagoo beerahoodii kusii socdoo qalabkii qodaalka sitaa ayuumay ku war heleen markaasay yidhaahdeen walla muxamedun wallaahi waalkhamiis jeish wallahi waa muxamed iyo ciidankii bay yidhahdeen uma harabuu wataxasanuu fii xusuulihim dabeetana waa yaaceen oo waxay galeen dhufaysyadoodii iyo qalcadihii marka horeba dagaalka ay u samaysteen wa fi lyowmi saabici maalintii toddobaad acطa rasuulu sala اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu u dhibay araayata calan dagaalkii caliy bn abi aalib markii hore rasuulku wuxuu yihi waa xadiid sahal ibnu sacad saxiix albukhaari wa muslim la ucطiyana raayata hadan rajula yuxibu اllaha warasuula wayuxibu اllaha warasuula waxaan calanka berri u dhiibi doonaa nin ilaah iyo rasuulkiisaba jecel ilahiy rasuulkiisuna ay jecel yihiin
nin waliba waa jeclaystay inuu ninkaa noqdo sifadaa wanaagsan ayaa markaa loo kala dheereynayay habeenkii oo dhan baa markaa hawshaasi laga sheekeynayay subaxiina rasuulkaa lagu soo wada kalah iyadoo nin waliba uu rajeynaya in la siiyo cali oo maqnaa buu rasuulku uhi cali bin abi aalib mee waxaa la yidhi waa ishtakii caynay indhaha xanuunaya u yeedha buui rasuulku waa la keenay fabasaqa fii caynay indhuhuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaga tufay oo uu qur-aanku akhriyay ducooyin markiiba waa bogsaday markaasuu calankii u dhiibay wa kaana wa cali yashtakii mid xanuunsanayay wa kaana cali waxa yashtakii mid ka cabanaya wajha caynay xanuun labada indhood ka hayay fatafala waa tufay alrasuulu sala allahu calay wasalam fiihimaa labadiisa indhood fashafaahum allah fashafaahum allahu ilaahay baa shaafiyey labadii indhood kaan lam yakun bihimaa shay-un iyadoo aada moodid inaanay waxbaba kaga dhicin markaa rasuulku waa kii la dardaarmay ilaa unfud calaa rislik si degan oo kibir iyo isqaadqaad aan lahayn u soco fa idaa nazalta bisaaxatihim markaa duleedkeed duleedkooda nimankaa markaa degto idcuuhum ila alislaam waakhbirhum bimaa yajibu calayhim fiihi min xaqi illah islaamka ugu yeedh una sheeg xuquuqda ilaahay subxaana watacaala uu ku leeyahay markay islaamaan lihadaba sheekh fawsan wuxuu ihi xafidahu llah kitaabkiisa icaanat lmustafiidka markuu xadiidka sharaxayo waxaa laga qaadanayaa dadka inaan fadaaisha islaamkun looga sheekayn si dadka qaarkood ay sameeyaan fadaa'il lislaam iyo maxaasinahum bay ka sheekeeyaan laakiin islaamka axkaamtiisa iyo xuquuqdiisa kama waramaan qofka xataa gaalka markaad islaamka ugu yeedhayso waa inaad usii sheegto marka uu islaamo xuquuqda ku waajibaysa waayo haddii kale waxaa dhici karta waxaanu filanayn hadhow inay ka hor yimaadaan dabeetana uu ridoobo diinta uu ka baxo marka ha kusii talagale u sheeg wa akhbirhum bima yajibu calayhim fiihi min xaqi illaahi subxaana wa tacaala waxaa dhacday markaa dhufaysyada waaweyn bay muslimiintu ku bilaabeen weerar xisnu naacim dhufayskii la odhan jiray oo uu ku jira nin la odhan jiray marxab oo ahaa melikulyahuud boqorkii yahuudda meeshaa degan oo ahaa nin ay u arkeen inuu yahay nin aada u geesiyo kun ninba u dhigma dhufayskaasay muslimiintu dagaalka ku bilaabeen deetana waxaa goobtii dagaalka u soo baxo bannaanka yimi marxab ninkaa la odhan jiray waxaanuu yidhi yaa ii soo baxaya isagoo muslimiintii la hadlaya gabayna waa tiriya argagixiso ah oo uu isku faaninayo argagaxna uu ku ridayay raggan ka soo horjeeda ee geesiyaasha ah ana aladii sammatnii ummii marxaba aniga miyaad garanaysaan buu ihi waxaana ninkii hooyadii marxab u bixisay shaaki silaax waxaan ahay buuhi nin hubkiisu u dhamaystiran yahay ay taama silaax baalin batalun mujarab geesi geesinimadiisa hore loo tijaabiye baan ahay idil xuruubu aqbalat talahabu markuu dagaalku soo fool yeesho isagoo sidaa dabka u huraya markaa kuma igu kuma igu soo dhacaya buuhi ninkaasaan ahay cali bin abi aalib baa yihi radia allahu canhu min abطaali اlmuslimiina anaa kuu baxaaya anigana maadi taqaanaa ana aladii samatnii ummii xaydara kii hooyadii libaaxu bixisay baan ahay buui faankuna wuu bannaanyay goobtaa marka la joogo faanka cadowga lagu argagixinayo ee lagu qalbi jebinayo nacam ka layfi kaabaatin kariihi lmandara anigu waxaan ahay buuhi sida libaaxa kaymaha ku nool ee sidaa marka loo eego indhuhu ay ku dhacaan laga baqdee la argagaxo uufiihim bisaaci kayla sandara manaa dagaalka iyo darabaadka seefta sida sandara qofka la yidhaahdaa uu dadka wax ugu miiso ayaan ugu miisayaa buuri manaa qof kayl fiican buu ahaa oo si fiican ugu dadka markuu waxu miisayo u wafeeya saasoo kaalaan ragga seefaha ugu wafeeyaa buuri marka goob dagaal la isugu yimaado cali bin abi aalib bay isgaleeno markaasaa cali markiiba uu ka takhallusay uu seefta la dulmaray uma xamala lmuslimuun waxaa markaa dagaalka dhexdiisa dhacay saxaabigii loodhan jiray caamir lakwac salama ibnu akwac walaalkii ayuu ahaa jidka intii lagu soo jiray baaba uu rasuulku uhi yarxamuhu allah saxaabadu waxay ka fahmeen inuu dagaalkaa ku shahiidayo marka isna nin yahuudiya bay seef iswadaarsadeen seeftiisi baa kusoo noqotoo ku dhacday bal qofku inuu isdilo ama ha isqarxiyo ama si kale ha isu dileen saxaabadu sida ay uga digtoonaayeen ay u arkeen ina tahay wax lagu halaagsamayo bal u fiirso waxay dhahan batala camalu caamir liannahu qatala nafsa caamir camalkiisu wuu beri bay dhaha waayo naftiisii buu dilay hadda seef gaal uu ku waday baa kusoo noqotay seef uu gaal ku waday mid isagu inuu isku dilo u qastiyey maaha isagoo kuwa maanta waxyaabaha qarxa isku xidhaya ka wax qarxa isku xidhaya muxuu ku talagalay cidda u horreysa uu dilaya inay noqoto naftiisa saxaabigii seeftiisu ay kusoo noqoto weliba gaal uu ku waday ayay saxaabada yidhaha camalkiisu wuu buri waayo naftiisii buu dilay rasuulka calayhi salaatu salaam difaacay yihi camalkiisii ma burin waayo umuu qastiyin dee naftiisa inuu dilo uma dabeetana xamala lmuslimuun weerar bay ku qaadeen muslimiinta calaa khaybara xataa iftataxuuha ilaa ay furteenay qabsadeen wataraduu ay eriyeen sukaanaha dadkii deganaa wahanimuu minha ay ka hanimaysteen hanaa'ima kaiira hanimooyin fara badan marka sida saxiixa ah xaafid ibnu xajar ra fatxulbaariga uu ku sheegay khaybar badankeeda muslimiintu xoog bay ku qabsadeen laakiin qaybo ka midoo sulxa ay ku qabsadeen baa jiray yacnaa bacd alxusuul ufaysada qaarkood oo heshiis ay kula wareegeen markii intii badnayd xoog ay ku qabsadeen waana kala xukun dhulka sulxi iyo heshiis muslimiintu ay ku qabsadaan iyo dhulka ay xoog iyo dagaal ku qabsadaan dhulla waa la qaybinayaa dee waa haniimo ama ardun kharaajiya baa laga dhigayaa dhulla waxaa iskale dee dadka marka horeba lahaa ee lala heshiiyey wixii lagula heshiiyey inay bixiyaan unbay bixinayaan min jumlatiha khanaa'imta waxaa ka mid ah awaanin weel min nuxaasin ka samaysan wa fakhaarin iyo dhoobo qaala lahum rasuulu sala allahu calay wasalam rasuulku wuxuu ku uhi iqsiluuhaa maydha wabuu wadbuquu fiiha waxna ku karsada markaa weelka ahlulkitaabka yahuudda iyo nasaarada iyo wax waa lagu cuni karaa bacda alqusli marka la maydho kadib haddii laga shakeeya inay khamr iyo khinziir iyo waxbaa ku isticmaaleen waqad dalla calaa dalika xadiidu rawaahu lbukhaari wa muslim yana fi saxiix fii saxiixihima fatxu fadak furashadii fadak meesha la odhan jiray waa goob u dhexaysay madiine iyo khaybar oo xagga khaybar weliba u dhowey wa sulxu taymaa taymaa meesha la idhaahdo oo iminka ka baxsan xuduudda sacuudiga oo xuduudda suuriya ku jirta waana halka ibnu taymiya loo nisbeeyey yuhuud halkaa deganeed sulxigii uu la galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ghaswatu waadi lquraa iyo waadi lquraa meesha la dhaa duulimaadkii uu ku qaaday rasuulku bacda fatxi khaybara khaybar markuu furtay rasuulku kadib alaba arasuulu sala allahu caleyh wasalam rasuulku wuxuu ka dalbay min yahuudi fadak yahuuddii deganayd meesha fadak la yidhaahdo aaacata inay amarkiisa qaataan fasaalaxuu waxay kula heshiiyeen calaa xaqni dimaa'ihim dhiigooda inuu badbaadiyo wa tarki amwaalihim xoolahoodana inay ka tagaan walihada ardu fadak dhulkaa rasuulka calayhi salatu salaam la wareegay kaanat khaasatan bihi waa dhul dagaal muslimiintu ay ku qabsadeen ma ahayn walamaa samica markay maqleen yahuudu taymaa taymaa meesha la dhaa yuhuud deganeyd iyo carab kaloo xulafa ay ahaayeen maa xalla waxa ku habsaday biyahuudi khaybara saalaxu rasuula sala allahu caleyh wasalam waxay rasuula kula heshiiyeen calaa dafci ljizya inay jizye iska bixiyaan yacnaa sanadkiiba inay mar xoola bixiyaan wamakahuu waa ku nagaadeen fii bilaadihim wadankoodii aaminiin iyagoo badqaba wa dacaa calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu ugu baaqay yahuuda waadi lquraa ila aaca inay amarkiisa iyo taladiisa hoos yimaadaan fa abow way diideen wa qaatalu lmuslimiin muslimiintiina way la dagaalameen wa qaatalahum lmuslimuuna muslimiintii baa la dagaalamay wahanimuu min waxay ka hanimaysteen kaiiran ay amwaalan amaalan kaiiran xoolo badan uma dabeetana taraka arasuulu sala allahu caleyh wasalam rasuulkii waxa uu uga tegay alarda dhulkii liahliha dadkii marka hore lahaa yazracuunaha iyagoo beeraya oo ku beeraya inay qaataan bishatri maa shaygii kala barhkii yukhrijuuna ay ka soo saaraan minha iyada wakadalika saasoo kaleu sanaca ku sameeyey biardi khaybara maadaama yuhuuddu ay ahaayeen dad beeralaya beerahana khibrad badan u lahaa hawshaana cid qaban kartaa marka aanay muslimiinta ku jirin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu kula heshiiyey dhulkaa inay iyagu sidii horeba usii hayaan oo ay beeraan wixii ka soo baxana kala barh ay qaataan kala barhka kalena ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u keenaan fa amina almuslimuun muslimiintii sidaasay kaga badbaadeen shara alyahuud oo yahuudi wax la laayey oo laga adkaaday iyo kuwa laga adkaaday oo isdhiibay ayay noqdeen warajacuu waxay u noqdeen ila almadiina mu-ayadiina iyagoo ah kuwo ilaahay xaggiisa laga taageeray daafiriin oo ah kuwo guulaystay oo cadowgoodii ilaahay subxaana wa tacaala uga heeliyey cumrat lqada ayaa ka mid ah waxyaabaha dhacay sanadkaa toddobaad cumrat lqadiyana waa la ydhaahdaa cumrat lqadiya marka la leey waxaa looga jeedaa waa cumro rasuulku uu cumraystay sanadkii sulxulxudaybiya uu dhacay sanadkii ka dambeeyey oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu uga dhigayay tijaabiya imtixaan in quraysh heshiiskaasi uu ka dhab aha iyo in kale waana tii lagu ballamay inay sanadka dambe soo cumraystaan lamaa halla markii ay bilatay dulqicda bishii la odhan jiray min asanati saabica sanadkii toddobaad kharaja arasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulka ayaa baxay biman macahu isagoo wata ciddii la socotay ee muslimiinta ahaa liyaqduu si ay u gutaan cumratahum si ay u qallayaan cumradoodii allatii taasoo manacahum lmushrikuuna mushrikiintu ay ka hor istaageen minha iyada fi sulxu xudaybiya marka halkaa khilaaf fiqiya baa ku jira kolley inagu siiraynu dhigaynaa masaaisha fiqigiina faahfaahin bay u baahan tahay oo cumradii fii sulxu xudaybiya rasuulka laga hor istaagay ee rasuulku xudaybiye uu ku xalaaloobay hadigiina uu wadayna halkaasi uu ku qalay ma sidaasay ku dhammaystiranta si cumro burte bay noqotay marka hadalkan siduu u dhiganya marka la eego macnaheed wuxuu noqonayaa cumro burte inay ahayd oo sanadkii dambe la qallaynaya laakiin sida saxiixa ah cumradaasi sideedaasay sax ku ahayd cumradanna qadaa ama qalla may ahayn ee cumratlqadiya ayay ahayd cumro uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam quraysh ku imtixaamayey inay ballankaa iyo heshiiskaa fuliyaan iyo in kale waqad xamala wuxuu soo qaatay rasuulku macahu maciisa fii hadi lmara markan asilaaxa hubkii khawfan min qadri qurayshin isagoo ka baqayay quraysh inay samayso ballanburin iyo shirqool marka horebana waxaa heshiisku ahaa se bukhaari muslimba ay wariyeen in hubka ay soo qaadanayaan uu noqdo hubka askariga dablihii uu qaato un manaa hub culculus inaanay soo qaadan nin walba seeftiisa iyo gelkeeda inuu soo qaato marka hawkaa fudud bay siteen muslimiintu markan walamaa wasala markuu soo gaadhay ilaa mari dahraan meesha la idhaahdo calimat qurayshun quraysh baa ogaatay biquduumi inuu soo gelayo fakhaafat way baqato waxay sidhaan malaa duulimaad baabuu idinku yi wa arsalat lahu waxay u dirtay shubaanan dhallinyaro minha quraysh ka tirsanaa qaaluu lahu waxay ku dhahan yaa muxammadu maa curifta laguguma aqoon bilqadri heshiis jebin sagiiran xaaladaad yarayd walaa kabiiran iyo markan aada weynaatayba wa innaa anagu lam nuxdith lamaanaan soo darin xadathan yacnaa wax cusub oo ballankii waxba kamaanaan bedelin adiga miya wax iska kaa bedeleen fa akhbarahum rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu u warramay u sheegay anahu yuriidu lcumra inuu doonaya inuu cumraysto laa qitaalahum dagaalkooda inaan u socon walamaa qarwa markuu soo dhowaaday dukhuulu lmuslimiin soo gelistii muslimiintu ay soo gelayeen maka kharaja way baxeen almushrikuuna mushrikiintii minhaa maka way ka baxeen kaarihiina iyagoo nacaya ru'yat almuslimiin muslimiinta inay arkaan muslimiintaoo yatuufuuna ku dawaafaya bilbeyt alxaraam kacbada laa adunnu hada saxiixan taas waxay khilaafsan tahay ma habata fi اlaxaadiiث الصaxiixa alati jaءat fi صaxiix الbukhaari wa muslim oo ah kufaartu inay buur kacbada agteeda ahayd muslimiinta ay usoo fadhiisteen iyagoo daawanaya siduu u leeyahay aragtidooday nacaya oo lahaa warkaalewa daawada hum qowmun awhanatum xumaa yarib waa rag ay feenatay kaneecadii iyo xumadii yarib walihada rasuulku waa kii dhoolatuska sameeyey dhoolatus milatari buu sameeyey isagoo dawaafaya waa kii amray saxaabada dawaafku waa toddoba wareeg soo maha saddexda wareeg ee hore inay sameeyeen waxaa loo yaqaano alramal oo alisraac maca taqaarub alkhuta inay dedejiyaan socodka iyadoo tallaabooyinkuna ay isku dhowdhow yihiin markay marayaan inta udhaxaysa rukunlyamaaniga iyo xajarul aswadka inay iska socdaan waayo markaa kacbadii baa kaga gudban oo dhinaca kale soo fadhiyaan nimanku laakiin markii dambe rasuulku uu xajiyey ramalka saddexda wareega horeba wuu wada sameeyey xataa maa bayna alrukn اlyamani wاlxajar اlaswad sida ku sugan saxiix الbukhaari wa muslim min xadiidi cabdillahi bni cumar radia allahu canhuma markaa tan uu leeyahay makaba way ka yaaceen oo muslimiinta oo dawaafaysa inay arkaan bay nacayeen wax saxa maha taas siiradana qofku hadduu iska akriyo ama uu iska qoro aanu kutub alaxaadiid aanu u noqon yaana axaadiid saxiixeynka ku jirta wax khilaafsan ayuu sheegaya mualifka kitaabkana waxaa ka muuqata inaanu ilmaan badan u lahayn xagga cilmiga xadiidka fadakhala lmuslimuuna muslimiintii way galeen maka biaslixatihim hubkoodii iyagoo wata oo aaminiina nabad ku socdo muxalliqiina ru'uusahum madaxyahooda xeeray markay cumraysteen kadib wamuqasiriina gaabiyey uma rajacuu dabeetana way soo noqdeen bacda alaaati ayaamin saddex maalmood kadib xawaadis dhacdooyin dhacay sanadkaa toddobaad dhexdiisa ahdat waxay u soo hadiyeysay yowma khaybara maalintii khaybar yahuudiyatun gabadh yahuudiyadii kuraaca shaatin shansho neef adhya oo masmuumatin sumaysan yacnaa wadacat fiiha summa ayay u soo hadiyeysay lirasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam fa akhada minha rasuulku wuxuu ka goostay mudqatan wax hal mar la calaaliyo uma lafadaha dabeetana uu tufay bacda an uculima intii la ogeysiiyey kadib anahaa masmuuma inay sumaysantahy saxaabadiina wuxuu yihi ha cunina iska daaya hal saxaabiyo waxaa dhacday liqay ayaa ku dhintay wa akala minha saxaabiyun saxaabi baa wax ka cuno famaata uu dhintay liwaqtihi markiiba markaasee bukhaari saxiixiisa uu ku warinaya rasuulku caleyhi salaatu salaam wuxuu yihi udcuu lii man haahunaa min alyahuud iigu yeedha weli khaybar buu jooga cidda yahuudda ka mid ee meelahan jooga markaasaa koox iyaga ka mida baa loo keenay markaasaa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wuxu uhi waxbaan idin weydiinayaa run ii sheega run ma ii sheegaysaa markaasay dhadeen haa suu ihi man abuuku yaa idin dhalay say dhadeen fulan ibnu fulan been bay u sheegeen mid kale suu rasuulku uhi kadabtum bal abuukum fulan ibnu fulan been baad sheegteena aabihiin waa hebel hebel markaasay dhahdeen sadaqta waa bararta wallahi waa runta waxay qirteen inay been rasuulka u sheegeen rasuulkana bilwaxyi baa lagu ogeysiiyey aabahoodka uu yahay su-aal kaluu rasuulku weydiiye wuxuu yidhi man yucadabu binaar naarta yaa lagu cadaabaya markaasaa waxay yidhahdeen namkuthu fiiha qaliilan uma takhlufuunana fiiha in yar baan anagu ku jirayna haddaanu yuhuudda nahay oo deetana idinkaa naloo kii weydaarinaya idinkaa baasha ku hadhaya markaasaa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam yuhi kadabtum cidda lagu cadaabaya waa idinka haddana rasuulku su-aashii buu ku celiyay wuxu ui waan arrin baan idin weydiinayaa runta iiga sheega neefkan ama hilibkan ad ii keenteen hal wadactum fiiha summan sun soo maydaan marin markaas ydha nacam haa ui maa xamalakum calaa dalik maxaa idinku kalifay taa markaase waxaanu isnidhi hadduu beenaale yahayna ka nasta ha dhinto ha idin weydaarto hadduu nebi yahayna waa loo sheegi doonaa hadda uu ka badbaadi doonaa marka rasuulka caleyh afdal salaatu watasliim suntaasi ayay u mariyeen taasina waxay tusinaysaa ballanburinta yuhuudda qadrigooda iyo cadaawadda ay u hayeen rasuulka ummadda iyo ummaddanba faxtajama u istoobay rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam oo alaba wuxuu raadiyey almara gabadhi alatii taasoo facalat samaysay hadi lficla yasaluhaa isagoo weydiinaya can sababi dalika fa ajaabat way u jawaabtay qaalat waxay tidhi qultu waxaan idhi waxaan isidhi bay tidhi in kaana nebiya nebi hadduu yahay falan yadurahu dhibi mayso suntaasi wain kaana kadaaban hadduu beenaalo yahayna araaxana allaahu minhu ilaahay ha nooga raaxeeyo facafaa canhaa rasuulku waa cafiyey gabadhaasi marka rasuulku calayhi salaatu salaam markii dambena suntaasuu u dhintay walihaada khalad maaha haddii la yidhaahdo rasuulkeennii waa moxamed calayhi salaatu salaam yuhuud baa dishay se bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey min xadiidi abi hurayra rasuulku calayhi salaatu salaam gabadhaasi ma cafiyena wuu dilay horta waxaanu u dilay saxaabigaa suntii ay u marisay hilibkaasi ku dhintay waxaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex sannadood dabadeed uu lahaa maa ziltu ajidu min alakla alatii akaltu yowma khaybara kamaan suulin inaan dareemo xanuun ka dhashay yani hilibkii aan cunay maalintii khaybar ee sumaysnaa bacda fatxi khaybara khaybar furashadeedii dabadeed tazawaja rasuulu calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu guursaday safiya bintu xuyayin waqad aslamat waana islaamtay oo rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim saxaabi qayb ahaan u helay buu toddoba addoomaa kaga bedeshay waanuu xoreeyey xoreynteedaasaanu ka dhigay rasuulku meherkeedii kamaa fi saxiix albukhaari isagoo safar markaa ku jiraanu la guri galay weliimadeediina wuxuu ka dhigay raashin aanu hilib ku jirin walihaadaba bukhaari saxiixiisa u baabaystay baabu man awlama min hayri laxmin mid weliimaysto ducadii arooska dhigay isagoo wa xilib aan qalin hilibku shardi maaha lakin wuu fiican yahay hadii la helayo awlima low bishaatin waa sayidu tacaam dee raashin hilib ka maqan iyo waxbaa ka maqan gaar ahaan carab iyo soomaali marka la eego yaana dadka qaar baa hilibku aan u tirsanayn waaya xuyey ibnu akhtabkii yuhuudigaa reer banu nadiir ee reer banu quraydo lugooye ee lala dilay baa safiyo dhalee la soco zawjkeeduna wuxuu ah abu raafic ibna abilxaqiiq alyahuudigii isagana ikhtiyaalka lagu dilay horaanay ugu riyootay ba rasuulku calayhi salaatu wasalaam nabar buu ku arkay dhabankeeda i maxaa kugu dhacay mase tiri maalin baa waxaan ku riyooday dayax intuu soo duulay dhabtayda kusoo dhacay dabeetana zawjkaygii baan u sheegay abu raaficaas dabeetana markaasuu intuu dhirbaaxo waxa weyaan igaga qaaday baa wuxuu yihi maxamed baad doonaysa siduu u fasiray bale riyadaasi sidii baanay noqotay oo dayaxii soo duulay dhabteeda kusoo dhacay yuu noqday rasuulka calayhi salaatu wasalaam wataa rasuulka markii dambe zawjo u noqotay wanaha waa nahiyey calayhi salaatu wasalaam wahuwa bikhaybara khaybar isagoo jooga can nikaaxi lmutca nikaaxu lmutca guurka la yidhaahdo anigu gabadha inuu iskala heshiiyo uun inay waxooga isyara ay wada joogaan oo nikaaxaan weli lahayn oo shuhuud lahayn oo sira oo waxoogay uun inuu siiyo ay ku heshiinayaan noocaas wax marka waa la xaaraantimeeyey laakiin qaar baa weli ku dhaqma haulaai alrawaafid fi iiraan fi gayriha waxaa dahraan ku yaala qusuur la idhaahdo qusuur lmutca walihada kahura fiihim abnaau zina ay mutcadaase weli ku dhaqmayaan waan akli luxuumi xumri wacan akli luxuumi lxumur dameeri hilibkooda in la cunuu nahiyey alahliyati dameeraha dadla joogta ah dameer farowga kaymaha ku nool isagu ugaadha kalu lamidii laakiin dameerahan dadku ay dhaqdaan ayaa hilibkooda la xaaraantay waxiina rujuuci maruu kasoo noqday min khaybara rajaca waxaa soo noqday muhaajiru lxabasha xabasho saxaabadii u hijrooday maca jacfar ibn abi aalib iyagoo la socda wa abi muusa alashcariy wa qowmi iyo tolkii oo reer zabiida ashcariyiintii bacda an aqaamuu markay ku nagaadeen ardulxabasha kadib cashara siniina toban sannadood haniimadii khaybarna rasuulku waa ka qeybgeliyey cid aan khayb dagaalka aan xaadirin oo haniimada uu rasuulku ka qeybgeliyey waxaa jiray saxaabada ardulxabash u hijrootay markaa soo noqotay wa fii hada alcaami sanadka dhexdiisa aslama waxaa islaamay alaaatun saddex oo ka mida min quwaadi juyuushi quraysh hogaamiyeyaashii ciidamada quraysh wahum iyagu khaalid bnu waliid wey وعمرو بن العاص وعثمان بن أبي طلحة وفي هذا العام سنة كان حديث أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك وحد دري صرية عيدا كوبا أدر لقتال بني مرة غير بني مرين إلا صوت قالمان هجمت عليهم صرية ساويررتي فقتلت بعضهم بعضهم بركود بإلهي والصرية ساي ليس وأصرت الآخرين كوي كلوا سوق فالت وطارد وحور يدي أسامة رجلا منهم يا كمدة إن كانوا مسلمين بدن لاي seeftuu dul hadhiyey fatashahada seefta markuu usaama dul hadhiyey ayuu ashahatay fadana usaama usaama wuxuu u maleeyey anahu qaala inuu yihi daalika hadalkaa ashahaadashada ah takhalusan isagoo doonaya inuu seeftan kaga badbaado dabeetana wuu dilay usaama ninka uma akhbara rasuula sala allahu alayh wasalam rasuulku u sheegay فقال له رسولك وحورا قتلتم يد شيء بعد أن قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت يريكدي وأمره وحو أمر أن يعتق إنه حريا رقبة كفاره لأنه قتل خطأ هذا يحتاج إلى دليل أسوحب أنت الدليل خطأ مو هين أنا عمدا أيود لنكاس أكيو حمود يدين أي أبنانتهي وحويان إنه الدلوه waxaa laga qaadanayaa dhiigga qofka muslimkaa ee ahlu tawxiidka sida shareecadu ay u weyneysay waxaa xadiidka daliishada khuraafiyiinta odha qofku mar hadduu laa ilaaha illaa yidhaahdo marna dhiiggiisu banaanaan maayo waa ka shubahada ka jawaabay sheekh maxamed ibn cabdilwahaab kitaabkiisa ka shubahaad laa ilaha illa waxaa qofka dhiiggiisa ilaalinaysaa maa lam ya'ti bimaa yanquduhaa waa intaanu la iman wax buriya haddii wax buriyade uu la yimaado laa ilaaha illa allah difaaci mayso watazawaja wuxuu waa guursaday huwa bimaka isagoo maka joogo maymuuna bint alxaarif alhilaaliya oo ahayd zawja camihi adeerkii xaaskiisii xamze ahaa xamzena waa kii uxud ku shahiiday wahiyadu akhiru nisaai bay ahayd dumarku rasuulu guursay tii u dambeysay marka waa la isku khilaafay isagoo muxrim u guursaday mise isagoo aan ixraamnayn sida raajixaana muu ixraamnayn rasuulku caleyhi salaatu wasalaam maymuuno lafteeda sidaa tidhi walam yadkul calayha rasuulku lama guri gelin ilaa bacda alkhuruuji min maka maka maruu ka baxay kadib mooyaane khulaasatu sanati saabica sanadka toddobaad waxyaabihii dhacay soo koobistooda fi sanati saabicati min alhijra xadaat waxaa dhacday qaswatu khaybara xaasarahaa khaybar waa goodoomiyey arasuulu sala allahu caleyh wasalam sittata ayaami lix maalba uma dabeetana acta raayata calankii dagaalka wuxuu u dhiibay caliy bna abi aalib fataxaha cali baa furtay ilaahay baa u furay yaftaxu llahu calaa yaday ayuu uhi rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wa fiiha sanadkaa dhexdeeda saalax wuxuu la heshiiyey rasuulku yahuuda fadak fadak meeshii ladhan yahuudii degenayd wuxuu kula heshiiyey calaa xaqni dimaa'ihim dhiigooda in loo ilaaliyo in la daadin watarki amwaalihim wa saalaxa wuxuu la heshiiyey yahuuda tayma wuxuu kula heshiiyey calaa dafci ljizya jizya inay iska bixiyaan wamakahuu waa ku nagaadeen fii bilaadihim aaminiin وفيها سند كادحيس حدثت واحد على غزوة وادي القرى ويهود بالكا دقند وفيها سند كادحيس رجع وحصون نقضي مهاجر الحبشة وفيها سند كادحيس خرج الرسول إلى مكة بمنع الديسوغ وتكان معه لسعتي على صلح الحديبية حشيسك الحديبية أيوكو قلي معتمرا سوغ عمري سنة فخرجت فخرجت قريش من مكة قريش بمكة كبحضين صاحبه هل هذا صحيح فمكث فيها ثلاثة أيام صدح مع الموت بوتشوغي ثم رجع ديتنا وصار نغضي في هذه السنة تزوج وحو قرسدان الرسول صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بعد فتح خيبراء وتزوج وقرسدان ميمونة بمكة وفيها سنة كان حيث أسلم وحي إسلامي خالد بن وليد عمرو بن العاص وعثمان بن أبي طلحة أنتم مستعجلون ولا السنة الثامنة من الهجرة اصبروا شوي بارك الله ما تتحملوا واي سنة كيس ديدات التاريخ ده هجري جي وحي دعي دور سنوات بينو هري غزواتها غزواتها دول ما دي دعي وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم دردارنا الرسول كل دردارنا لجيش موتى فتح مكة furashadii maka fi sanati ahaaminati xadaat waxaa dhacday qaswatu muta dagaalkii muta waa tuulo ama magaalo shaam ku taala wa fatxu maka ayaa dhacay furashadii maka wa qaswatu xunaynin baa dhacday wa qaswatu aa'if jahasa waa diyaariyey alrasuulu sala allahu alayh wasalam ilaa mu'tata alaaata aalaafi rajulin saddex kunoo nin buu u diyaariyey liqitaali man sidii ciddii ay ula soo dagaalamaan si ay ciddii ula soo dagaalamaan qataluu dilay rasuulahu ninkii uu diray rasuulku ilaa amiiri busra busra meesha laha ninkii amiirka ka ahaa marka alxaari ibnu cumayr alsdi ninka la odhan jiray oo amiirkaha busra ayuu rasuulku warqad u qoray nin saxaabiya buu u dhiibay nin shuraxbiil ibni camri lo odhan jiray shuraxbiil ibni camr alkhasaani oo umaradii qaysar ka mid ahaa ee ardu shaam umarada uga ahaa ayaa saxaabigaa qabtay laba dublu u xidhay kadibna waa dilay rasuulku arrintaa aad buu uga xumaaday waa ka ciidankaa diyaariyay waa ciidankii u badnaa ee taariikhda islaamka isu yimaada waktigaa intii ka horreysay marka laga reebo dagaalkii khandaq ama axzaab unbay saxaabada dagaal gashay intaa ka badnaayeen waqad awsaahum waa u dardaarmay alrasuulu sala allahu alay wasalam biwasaaya dardaarmo minha waxaa ka mid aha satajiduuna fiiha waxaad ka heli doontaan meeshaa dhexee rijaalan rag fi sawaamic ku jira goobaha cibaadada muctasiliin iyagoo dagaala ka dheeraaday iyo dadkaba falaa tatacaradu lahum ha ha u banbixina farha saarina walaa taqtuluu ha dilina imra'atan gabadh walaa sagiiran ilmo yarna ha dilina walaa basiiran mid indhalana ha dilin oo faaniyan gaboobay walaa taqtacuu shajaran geedna ha jarina walaa tahdimuu binaan dhismana ha dumanina laa shaka rasuulku inuu ciidankaa u dardaarmay laakiin waxyaabaha halkan uu mualifkani uu tiriyey ma wada ansixin waxyaabuu rasuulku u dardaarmay waxaa ka mid ah walaa taqluu ha samaynina horta bitaqwa llahi buu u dardaarmay waxaanu ihi uqzuu uqzuu bismi illaah qaatuluu man kafara billah kamaa fi saxiixi muslim walaa taqdiruu buu yihi heshiis cid aad la gasheen ha ka bixina walaa tumailuu qof aad disheen ha bakti wareemina walaa taqtuluu waliidan ilmo yarna ha dilina dumarka inaan la laynna dee xadiid kalea kusoo aroortay sida xadiidka cabdillahi bni cumar saxiix albukhaari wa muslim naha nabiyu calayhi salaatu wasalaam can qatli nnisaai wasibyaan oo caruurta iyo dumarka gaalada lama layn karo haddii dumarku dagaalka ay soo galaan dee ciidanka ay ka mid yihiin oy dagaalamayaan markaa ciidanka kale la xukum yihiin laakiin dumarka iyo caruurta lama layn karo islaamku sumcadda iyo sharaftuu ilaalinaya talabaad iyagu dee xoolay noqonayaan oo muslimiintu haddii ay qabsadaan waa waa iibin karaan ama waa dhaqan karaan ta kale kuwaa yaryar inay islaamaan baa la rajaynaya asbaab badan awgeed baa islaamku uu u mamnuucay in dumarka iyo caruurta gaalada la laayo falamaa wasala aljeyshu ciidanku markuu gaadhay mu'tata meesha laydhaa intaanay mu'to gaadhin lafteeda markay marayeen magaalo ladhaahda mucaan oo iminka ku taalla xuduudda urdun halkaa markii ay marayeen ayaa saxaabadu waxa weeyaan ay ogaadeen ciidankan ay kusii socdaan ee duulimaadka ay ku yihin oo aada u tiro badan yihin waa saddex kun oo nin saxaabadu waxaa rasuulku amiir uga dhigay zayd ibnu xaaritha haddii uu dhintana wuxuu yihi jacfar ibn abi aalib ha hogaamiye ciidanka hadduu dhintana cabdullahi ibn rawax ciidanka meesha ay ugu tegeen waa laba boqol oo kun oo nin ya subxaan allah miatay alf fii muqaabil alaaata aalaaf bal ka war weliba diyaarado iyo dabaabaad iyo rasaas meel fog layskaga soo ridayaa ma jirtee raggu gacmaha isula tegaya waa xarbul abtaal xarbuljubanaaba maanta caalamka ka jira dagaalka fulayda intuu cirkaa isku shareeru libdho ayuu halka kaa soo shiidaya laakiin dagaalkaasi xarbul abtaal buu ahaa dagaalka fulayada iyo geesiyada ku kala baxaan way gacanta la isula tegayay waxaa markaa dhacday saxaabadii inay yaabeen abu hurayra radia allahu canhu ila bacda sulxu xudaybiya u islaamay waa dagaalkii u horreeyey uu ka qayb galo wuxuu yihi waxa wax lala yaaba baan arkay bu hadday tiro noqoto iyo hadday hub noqoto iyo hadday farda noqoto iyo nimanka madaxda ahay dahabka iyo xariirta ay huwan yihiin waxaanan indhahaba saarin baan maalinta arkay buuri fabaraqat caynii indhuhu hilaac iga maray buuri abu hurayra saxaabi markaa la odhan jiray thaabit ibnu arqam oo badriya ayaa abu hurayra oo argagaxsan arkay markaasa wuxu abu hurayra hal ra'ayta jumuucan kaiira ma tiro aada u fara badan oo aad ka yaabtay baad aragtay markaasuu yihi i wa nacam ha markaasa wuxu hi inaka lam tashhad macanaa badran dagaalkii bader baana nagala qeyb gelin buu yihi naxnu laa nunsaru bilkara haddaan muslimiinta nahay tiro badan guusha kuma helno walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla yanaa idinkoo yar oo saanadiina iyo sahaydiinuna aada ay u kooban tahay wajaduu waxay halkaa kula kulmeen ay ka heleen jeyshan ciidan cadiiman aada u weyn oo min aruum reer ruum ka mid ah boqol kun oo caraba iyo boqol kun oo reer ruuma reer yuruba waa tashadeen oo cabdullahi ibnu rawaxa ayaa ciidanka u khudbadeeye wuxuu yidhi ayuha almuslimuun waxaan idinka horeeya waa tii aada usoo baxdeen waa ashahaada inaad shahiidaan haddaynu nahay muslimiinta yacnaa tira badnaan iyo hub badnaan guusha kuma helno waxaaynu diinta ku guusha aynu ku helnaa ilaahay diintiisa inaynu ku dagaalamayno markaa dagaalka gala waa ixdan xusnayeyn laba wanaagsan midkoodun baad heli doontaan inaad shahiidaan iyo inaad cadowga jebisaan taasaa dagaalkii lagu galay faqaataluun way la dagaalameen xataa qutila ilaa la dilay zayd ibnu xaarif oo ahaa ra-iisu ljeish madaxii ciidanka muslimiinta fa akhada raayata calankii waxaa qaaday jacfar ibna abi aalib sidii amarka rasuulku u ahaa qaatala wuu dagaalamay xataa quطicat ilaa la jaray yamiinuhu midigtiisa faakhada raayata calankiibuu ku qaaday biyasaarihi bidixdiisii faquطicat waa la jaray aydan ku noqosha iyadana waa la jaray faاxtadanahaa raayadiibuu halkan gosha gashaday xataa qutila ilaa la dilay walihada rasuulku cabdillaahi bnu jacfar marka uu salaamay wuxuu odhan jiray assalaamu calayka ya bna aljanaaxayn kii uu dhalay ninkii labada baal lahaay wasalaamu calayk laba baal baa markaa loogu bedelay labadii gacmood yatiiru bihima fi ljanna maa sha allah faakhadaha waxaa raayadii qaaday cabdullaahi ibnu rawaxa faqutila ayضa faakhadaha waxaa qaaday ashahm lbasir khaalid bn walid riwaayaadka saxiixiisa ay tilmaamayaan cabdullahi ibnu rawaxa markii la dilay waxaa calankii qaaday thaabit ibnu arqab albadri kadibna muslimiintu buu ihi war nin u dhiibta markaasa wxu adaanu kuu dhiban wuxu hi may anigu yani lastu lahaa ninkeedii ma ihi maanta khaalid bin waliid baa markaa lagu heshiiyey in loo dhiibo fa akhadaa waxaa qaaday ashahmu ninkii ragga ahaa albaasilu ee geesiga ahaa khaalid ibn lwaliid waana dagaalkii u horreeye uu galo min arafi lmuslimiin isagoo diinta islaamka u dagaalamaya intii hore diinta islaamku la dagaalamayay faqaatala waa la dagaalamay alacdaa bimahaaratihi alxarbiya farsamadiisii dagaal ee uu yaqaanay buu kula dagaalamay qitaalan dagaal shadiidan daran markii gobolku dhacay buu maalintii labaad ayuu ciidankii uu habeeyey qoladii midigta xigtay uu bidixda mariyey qoladii bidixdana midigta kuwii safka hore ku jireen xagga dambe kuwii xagga dambena safka hore dabeetana wejiye cusub baa kusoo baxay nimankii reer yurub iyo carbeeda wada socdee gaalada ah way yaabeen waxay is idhaahdeen xalay baa gurmad u yimi nimanka maxay ciidamadan cusubi oo farsamo dagaalo cajiiba saasuu ku dagaalamay waxaanuu sameeyey dib u gurasho xeel dagaal dabeetana waxay is idhahdeen istidraaj buu idinku samaynaya wuu idin dabayaayo wuxuu doonaya inuu dabaynu idin geliyo iyagii baaba yaacay oo jabayba yaa subxaana allah saddex kun oo nin oo laba boqol oo kun oo nin ay ka baqdeen ka waran inahu aliimaan waltaqwa walistiqaama iimaanka iyo toosnaanta iyo alla kacabsigaa taa lagu gaadhaa wa qatala minhum wuxuu ka dilay cadadan cadiiman tiro aada u weyn xataa khallasa almuslimiina minhum ilaa muslimiintii uu ka badbaadiyey oo dib uu saaray warajaca waa ku noqday ila lmadiina faathnaa calayhi salaatu wasalaam calaa khaalid oo rasuulku isagoo madiino jooga ayuu si mubaashir oo toosa dagaalka uga warramayay isagoo saxaabadii madiine la jooga hadi min dalaa'ili nubuwatihi walahaa zayd waa la dilay jacfar baa qaaday waa la dilay cabdilaahi baa calankii qaaday waa la dilay akhadaa sayfun min suyuuf illah oo maalintii magacaa rasuulku uu bixiyey khaalid bn waliid dabeetana ciidankii islaamka waa ilaahay sababtiisuu kusoo badbaadiyey wallahu aclam waxkum bilahi towfiiq wsala allah calaa nabiyina maxamed wcala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira ilahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alaalimiin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waxaynu ku dhex jirnay dhacdooyinkii dhacay sanadkii sideedaad ee hijrada ghaswat اlfatx ayaa ka mid ahaa duulimaadkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku furtay magaalada maka kaasoo dhacay fii cishriina min ramadaan labaatankii bisha ramadaan ee sanadkii sideedaad ghaswat lfatxi baa la dhaha waayo wuxuu ahaa dagaalkaasi alfatxu alacdam furashadii weyneyd waayo muslimiintu waxa ay qabsadeen caasimadii qoladii carab u xoog weyneyd arrimaha diintan iyaga looga dambeyn jiray loo daba fadhiisan jiray waxaa muslimiintu ay dib ugu soo noqdeen dhulkii iyaga oo laga awood badan oo laga tiro badan yahay laga saaray ee xoogga lagaga qaxiyey waxaa arrintaasi sabab ay unoqday u noqotay inuu ilaahay ciseeye muslimiinta ilaahay subxaanahu watacaala uu kor yeelo calanka towxiidka ilaahay subxaanahu watacaala inuu dulleeyo kufaarta iyo mushrikiinta meel kastoo ay joogaanba ilaahay baana fatxi ku magacaabay dagaalkan idaa jaa nasru llahi waalfatx marka nasriga ilaahay uu yimaado iyo fatxigu fatxigaasi waa fatxu maka wara-ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illahi afwaaja fatxigaa fawaa'idda ka dhalatay waxaa ka mid ahaa in dadkii ay koox koox u soo galaan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa sababu ahaa khaswadan sababteedu waxay ahayd anna qurayshan quraysh ayaa naqadat waxay burisay shartan shardi iyo qodob ka mid ahaa min shuruudi sulxu lxudaybiya shuruuddii la wada galay sulxu lxudaybiya wa saacaduu waxay u kaalmeeyeen man caahadahum ciddii iyaga cahdiga iyo heshiisa kula jirtay calaa qitaali man cid la dagaalankood caahada rasuula sala allahu calayhi wasalam rasuulkaa heshiis kula jirtay heshiiska markaa sulxulxudaybiya qodobadiisa waxaa ka mid ahaa heshiisku asaalatan wuxuu dhex maray rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo matelayay dadka muslimiinta ah iyo suhayl ibni camr oo matelayay quraysh waxaa qodobada heshiiska ka mid ahaa qabaa'ilka carbeed ee labadaa qolo ka baxsan inay labadaa qolo qolada ay doonaan ay heshiis bahwadaaga la geli karaan marka waxaa dhacday qabaa'ilka qaarkood inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xulafo la noqdeen sida qabiilada la dhaha alkhusaaca qabaa'ilka qaarkoodna inay quraysh xulafo la noqdeen qabiilada banuu bakrin la yidhaahdo ayaa ka mid ahaa heshiisku wuxuu dhigayey ciddii labadaa qolo qolo ka mida xulafo la ahi iyaga ayuunbay la xukum noqonayaan waxay ka dhigantay iyaguna heshiiska inay sidaasoo kale ugu jiraan markaa qoreyshi qodob